habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo di kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo salaasaha bisha januari waa sideed labaatan sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha kaakaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somaly com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida tirada dadka u dhimanaya fayraska dilaaga ah ee coronavirus ee shiinaha oo kordhay wararku waxay sheegayaan dhimashadu inay hadda ilaa boqol kor u dhaaftay inta kaysaska ma garanaysa uu xanuunkani saameeyeyna ee ilaa saddex kun oo kays ay marayso oo ma garanaysa jayno oo dhan ah
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan al-shabaab oo ay dhabarka u jeediyeen dhallinyaradii reer minnesota ee hore ugu biiray waxay u maadeen rag oo dhiigga muslimka fududaysanaya oo ku dhahaya laba turkii baa rabnaa inaan dilno boqol iyo konton muslin oo shacabka soomaaliyed qarxinaya
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
qareennada difaacaya madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa in maanta salaaso ah ay soo gebagabeeyaan doodaha ay ku difaacayaan madaxweynaha dacwadda xilka qaadista ayaa waxaa dhagaysanaya xubnaha golaha senadka oo iyagu xeerbeegti ka ah sharci yaqaanada u doodaya madaxweynaha ayaa shalay ku eedeeyey xubnaha dimuqraadiga ee iyagu soo ogay dacwadda in ay dacwadan u adeegsanayaan madaxweynaha maadaama oo ay isaga necab yihiin sida ay hadalka u dhigeen qareennadu macadda ilaa iyo iminka in la ogolaan doono dhageysiga markhaatiyaal cusub oo ay dalbanayaan xubnaha dimuqraadiga ah ee dacwadda soo oogay
madaxweynaha shiinaha shin jinping ayaa wacad ku maray in dalkiisa uu ka adkaan doono xanuunka baas ee coronavirus oo dilay boqol iyo lix qof ayna la jiifaan kumanaan kun oo kale dalka shiinaha isagoo dunida meelo kala duwana kusii fiday madaxweynaha shiinaha ayaa hadalkan ka sheegay talaadada maanta isagoo kulan la lahaa dor tedros gabaryesus oo ah madaxa hay-adda w h o waxaana uu ballanqaad markaasi ku sameeyey in xanuunkan laga adkaan doono mas-uuliyiinta caafimaadka ee shiinaha ayaa ku dhawaaqay shan iyo labaatan dhimasho ah maanta oo talaado ah taasoo ah dhimashadii ugu horreysay ee caasimada dalka shiinaha laga soo wariyo ilaa iyo hadda dadka xanuunkan uu soo ritay waxay gaarayaan afar kun iyo shan boqol oo qof mas-uuliyiinta shiinaha ayaa ku soo rogay magaalada ku taala bartamaha shiinaha ee wuhan karantiil waxaana dadka laga mamnuucay in ay safraan oo ay magaalada ka soo baxaan amaba ay magaalada galaan jabaan iyo maraykanka ayaa ka mida wadamada ka fakaraya inay muwaadiniintooda kasoo daadgureeyaan wuhan jarmalka iyo sirilanka ayaa sidoo kale soo wariyey kaysaskii ama tiradii ugu horeysay ee xanuunkan waxaana horey looga helay wadamada australia canada france hong kong jaban malaysia nepal burtuqal singapore south korea taiwan thailand iyo maraykanka iyo weliba dalal kale oo lagu tuhunsan yahay xanuunkaasi inuu gaaray
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la filayaa in maanta uu shaaca ka qaado qorshihiisa uu ku xalinayo dagaalka israa'iil iyo falastiin munaasabad maanta ka dhici doonta aqalka cad ayaa astaan u ah xaaladda xidhiirka saddexda dhinac iyadoo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo kasoo dhinac muuqan doono madaxweyne trump halka hogaamiyaha falastiin ay sheegeen in aan la casuumin ka hor intaan qorshahan la shaacin madaxweyne trump waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha israa'iil netanyahu waxaana uu ku gacan sayray walaaca falastiiniyiinta oo iyagu diiday qorshahan oo ay ku qeexeen siyaasad taageersan israa'iil netanyahu ayaa sheegay in qorshahan uu yahay fursad lagu sameynayo taariikh laguna qeexayo xuduudaha israa'iil trump ayaa hore qorshahan ugu magacdiray heshiiska qarniga halkan dhegeysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wararka u dambeeyey ee ka imanaya dalka shiinaha ayaa sheegaya inay kordhay tirada dadka uu dilay xanuunka ka dilaacay dalkaasi ee coronavirus haddaba si aan faahfaahinta warkan u helo ayaa waxaan waraysi la yeeshay ridwaan maxamed nuur oo ah arday soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada wuhan oo ah halka uu cudurku ka bilaabmay kuna xoog badan yahay wallaahi wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan nin inkastoo aan war xaqiiqa oo ma garanaysaan ilaa iyo weli la hubin laakiinse wararku waxay sheegayaan dhimashadu inay hadda ilaa boqol kor u dhaaftay inta kaysaska ma garanaysa uu xanuuna kani saameeyeyna ee ilaa saddex kun oo kays ay marayso oo ma garanaysa china oo dhan ah marka tiradu intaas ayay maraysa hadda wararkii ugu dambeeyey oo maanta soo baxay wararku waxaa kaloo sheegayaan in magaalada gebi ahaanba la xidhay arrintaasi sidee idin saamaysa arrintaa way jirtaa magaalada waa gebi ahaanba waa la xiray transportationkeedii isu socodka magaaladu aada iyo aad buu ba ba baa loo xanibay arrintaas aada iyo aad bay noo saameysay dhammaan dadka wuhan degan oo ku nool sababtoo ah ma jiro wax isu socod ah oo haba yaraatee uu qofna qof ama qofba qof u gudbi karo so sidaa daraaddeed waxaan nahay dad ma garanaysaa guryahoodii ku jira oo guryaha ayaanu ku jirnaa marka halkaa ayaanu hadda ku sugan nahay oo qofna gurigiisa kama bixi karo oo gurigaaga uun baa ku jiri kartaa muddo intee laeg baad hadda kusoo jirteen guryaha ilaase goorma la filaya inaad kusii jirtaan wallaahi ma jirto wakti cayiman oo ma garanaysaa aan de magaaladu ay sii xirnaan doonto laakiin ilaa hadda waxaan ku jirnay ilaa bisha labaatan iyo saddexdeedii in asbuuca hadda guryaha waa kuso guryahan ku jirnay oo magaalada dhanna waa xirnayday intaan waxaanay dhicin ka hor ayaanu ma garanaysaa qof walba adeegiisii uu soo iibsaday oo aanu guryaha soo dhiganay intaan ma garanaysaa waxyaabihii aanu u baahnayn waxaad ii sheegtay inaad arday tahay marka adiga iyo ardayda kula mid a arrintan sidee idiin saamaysa waxbarashadiina walaal waxbarashadii wallaahi horta waa la joojiyey oo dib u dhac baa ku yimi ilaa iyo haddana ma garanayno wakti waxbarashadii ay noosii naloo dib naloo ku furi doono arrintan aada iyo aad bay noo saameysay guud ahaan dadyoga ku nool magaalada gaar ahaan ummadda soomaaliyeed oo ku nool halkan oo u badan dad arday ah wayna saameysay haddii la dhaho dhankii waxbarashada haddii la dhaho dhan cunto iyo cabsi aanu ka cabsi qabno ma garanaysaa in cudurkan uu saameyn noo geysto walo aysan jirin qof soomaaliya oo hadda cudurkani uu ku dhacay ummadda soomaaliyeed oo halka ku noola adiga waa hadda oo magaaladeeda joogta oo dhibkan aan qabno dhibkan qabo iyo nala qabta waxa weeyaan ilaa adiga soddon soddon iyo afar qof baan nahay wararka ka imanaya dalka shiin waxay sheegayaan in dowladdu isku dayeysa inay dhisto isbitaallo cusub oo arrintan lagula tacaalayo maxaad faahfaahin naga siin kartaa way jaan dowladdu waxa ay dhisaysaa oo ay hadda ku guda jirtaa dhismaha isbitaal cusub oo weyn halkaas oo lagu xerayn doono ama lagu xakamayn doono dadyowga cudurkani uu saameeyey
kaasi waxau ahaa ridwaan maxamed nuur oo ah arday soomaaliyeed oo wax ka barta dalka shiinaha gaar ahaan magaalada wuhan wuxuuna khadka telefoonka igu warrameeyey isagoo halkaasi ku sugan goordhaweyd halkan dhegeysta nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galka baadhista waxaana inala socodsiinaya haarun macruuf
waxay ka dhuunteen waalidkood waxay ka carareen iskuulladoodii waxay dib ugu laabteen oo ay u baxsadeen waddankii ay waalidiintood kala soo carareen si ay ugu nabad galaan dalkan maraykanka dhallinyarada ka tegta maraykanka oo ay ugu badnaayeen kuwa ka tegay gobolka minnesooto ee ku biira ururka al-shabaab waxaa tiradooda lagu qiyaasay labaatan ilaa soddon waxaana ay badankoodu si dhuumasho ah kaga baxeen dalkan maraykanka sannadihii labada kun iyo toddobada labada kun iyo siddeedda iyo labada kun iyo sagaalka in ka badan toban sanno kadib waxay ka soo yaacayaan ururkii ay ku sii cararayeen galka baarista waxaa u suura gashay inuu la xiriiro laba ka tirsan dhallinyarada ka tegtay gobolka minnesoto oo isku soo dhiibay dowladda soomaaliya labadan xubnood waxayse soo dhiibeen bishii sebteembar labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxayna mareen barnaamijkii dhaqan celinta ee dowladda soomaaliya hase yeeshee dhowaan ayuunbuu galka baaristu ka war helay kasoo bixitaankooda ururka al-shabaab waxay diideen xubnahan inay galka baarista siiyaan waraysi cod ah hase yeeshee waxay ii xaqiijiyeen inay dhab ahaan ka soo goosteen ururka al-shabaab ayna doonayaan in caalamku ogaado inay si rasmi ah uga baxeen ururka al-shabaab mid ka mid a labadaasi dhallinyarada ah waa axmed cali cumar oo mas-uuliyiinta maraykanku sheegeen inuu ku biiray ururka al-shabaab bishii disembar labada kun iyo toddobada axmed ma aha muwaadin maraykan ah balse waxa uu dalkan ku leeyahay deganaansho bishii nofembar labada kun iyo sagaalka waxa uu ka mid ahaa shan dhallinyaro ah oo ka tegtay gobolka minnesota kuwaasi oo xeerbeegti maraykan ah ay ku soo oogeen dacwado la xiriira ficilo argagixiso ah waxaa lagu eedeeyey jirqool ah inay taageereen urur argagixiso ah axmed cali cumar waxa uu haatan ka noqday ficiladii argagixisada waxa uu ii sheegay in qaabkii ay ku tegeen soomaaliya iyo sidii ay markii dambe noqotay ay kala duwanaadeen waxa uu ii sheegay in sababaha ay uga soo baxeen al-shabaab ay ka mid yihiin qaraxyada lala beegsanayo shacabka dadka la yska dilayo dadka la tagfiirinayo dadka la yska xirayo oo aan maxkamad la soo saarayn iyo hantida dadka oo la yska boobayo sida uu iigu sheegay sheekadii aan yeelannay waxa uu ii sheegay in al-shabaab ay ogaadeen inuu ka soo horjeedo fikirkooda xagjirnimada ee qallafsan waxayna maleegayeen ayuu yidhi inay xiraan waxaa sidoo kale uu ii sheegay in sababta ay fikirkooda igu soo bandhigayaan ay tahay in dhibaatadii annaga nagu dhacday aysan ku dhicin dhallinyaro kale oo soomaaliyeed oo aan annagu tusaale u noqonno oo sida maskaxdooda loo beddelay oo mustaqbalkeenna loogu ciyaaray aan loogu ciyaarin oo fursadaha ay haystaan ka faa'iidaysta ayuu igu yidhi axmed cali cumar waxaa kale oo aan la hadlay cabdulqaadir cali cabdi oo markii uu ku biiray ururka al-shabaab bishii nofembar labada kun iyo sideeddii ahaa toddobiyo toban sanno jir bishii ogost labada kun iyo tobanka waxa uu ka mid ahaa shan dhallinyaradii ka tegtay minnesoto oo xeerbeegti ku sugan gobolkaasi ay ku soo oogeen dacwado isugu jira inay shirqoolayeen inay taageero u fidiyaan ururka al-shabaab waxa uu ii sheegay cabdulqaadir cali cabdi in muddo aysan ku qanacsanayn ficilada ururka al-shabaab waxa uu ii sheegay in muddo dheer ay damacsanaayeen inay ka soo tagaan ururka al-shabaab balse duruufuhu ay u saamixi waayeen waxa uu ii sheegay oo kale in ficilada dilalka iyo qaraxyada dadka shacabka ee al-shabaab ay ahaayeen kuwa ku kalifay inay soo goostaan kama tegi kartid kumana dhex noolaan kartid ayuu igu yidhi cabdulqaadir cali cabdi soo goosashada axmed cali cumar iyo cabdulqaadir cali cabdi waxay saddex ka dhigaysaa ragga ka tegay magaalada minneabolis ee xilligan ku sugan magaalada muqdisho iyadoo kan saddexaadna uu yahay maxamed cabdulaahi miski oo isna ka soo goostay urka al-shabaab bishii disembar labada kun iyo shan iyo tobanka galka baaristu waxa uu soo goosashada xubnahan ka xaqiijiyey mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya dhinaca kalena waxaa xubnahan soo goosashadooda xaqiijiyey xubno hore iyaguna uga soo goostay ururka al-shabaab oo uu ka mid yahay cumar maxamed abo ayaan oo haatan ku sugan dalka sweden nimankan waxay ka soo horjeedeen al-shabaabka muddo dheer ayay ka soo horjeedeen sababahay ugu soo horjeesteenna waxaa waaye waa dilkii burhaan xasan iyo iyo sidii lagula dhaqmay waxaan rabay inaad noo xaqiijiso hadda waad la hadashay axmed cali cumar iyo cabdiqaadir cali cabdi labadaasi inay yihiin labada wiile ka yimid minnesota kana soo goosta shabaab haddana muqdisho ku sugan intaas waad noo xaqiijin kartaa waan ku xaqiiji karaa intaas aqoonna waad uleedahay aqoon fiicanna waa u leehay raggaase kasoo goosta aqoon fiican baan u leehay rag waxa waaye ee kasoo horjeeday hogaankii al-shabaab ee kasoo horjeeday iyo sida wax u wadayn markii aan kasoo tegaya labada kun iyo saddex iyo tobankii aan kasoo cararaya raggaasi maxay aan kasoo baxsaday al-shabaab waktiyadaas kahor xataa waan la hadlay doodda xataa waana soo dhex martay waxayna ugu weynaa ay meesha u joogeen waxay ahayd in haddii ay soo baxaan ay muqdisho imaadaan ama meel kale ima in la qabto oo ka bacdina la maxkamadeeyo oo xabsi la geliyo ayay ka baqayeen sidaas awgeed waxay dhaheen aniga meesheena ayaa ku xukumanaya inaa iska joogo
axmed cali cumar iyo cabdulqaadir cali cabdi waxay ii sheegeen in ugu yaraan toddoba ka mid ah dhallinyaradii ka tegtay minnesota ay xilligan ku jiraan xabsiyada ururka al-shabaab iyaga oo loo haysto arrimo ay ka mid yihiin inay doonayeen inay soo baxsadaan waxaa xubnaha ku jira xabsiyada al-shabaab ay ku magacaabeen khaalid maxamuud abshir oo loo yaqaano cabdalla khanaas cabdulaahi axmed faarax oo loo yaqaano cadaaki ama xayaakallah farxaan ciise oo loo yaqaano idiris dulkifle mustafa cali salaad oo loo yaqaano zubayr cabdisalaan xuseen cali oo ku magac dheer uxud iyo cabdifataax yare iyo nuur yare cumar maxamed abwaayaan waxa uu leeyahay qaar badan oo ka mid ah xubnaha ururka al-shabaab ee ka yimid qurbaha ayaa igala soo xiriiray dhulka ay al-shabaab ku sugan yihiin iyaga oo doonaya inay tale iga weydiiyaan sida ay ku soo bixi karaan
runtii way jiraan dad badan oo saaxiibo ah ahaynay oo muddo dheer ku jiray aan naqaana ilaa labada kun iyo lixdii labada kun iyo todobadii soomaaliya dhex joogay ilaa labadii kun iyo sideeddii dadkii imaaday oo muhaajiriin u badan oo ka imaadeen maxay ahayd wadamada yurub america iyo afrikadaba oo mar kasta iweydiiya siday aan aniga ugu suurtagashay inaan soo baxo oo kadacdina dalkii aa ka imaada horey ugu soo laabto oo wax dhibaatana igu haynin oo swedena sidii aan u ceyshi jiray ee ugu noola ugu noolaado oo ayna dowladda sweden ayna dhibaateen dowladda soomaliya nay dhibaateen dad badan baa waxaa dhahay sidee bay suurto ku gashay oo suurto kugu noqotay adiga ma laga yaabaa inay anigana sidaas oo kale suurto gal noo ahaato aniguna waxaa jawaab uma hayn la-anna wa kuma arkin dowladda xaggeeda wax brograam ay u dejisay raggaasi oo ajaanibta ah ee ka imaanaya yurub iyo afrikadaba iyo carabaha barnaamij ay u dejiyeen oo raggaasi dib ugu celi lahayn ayakoo nabad qaba barnaamijkaas markaa arko ayaan dhihi lahay barnaamij nuucaas ayaa jire sidaa sidaa sidaa sameeya ee meeshaas kala xidhiidha laakiinse anigu mar haddaan barnaamijkaasi aan waaye wax jawaab maan kaasin ilaa hadda su-aasha la isweydiin kara waxay tahay dadkii ideolojiyadan la dhacsanaa markii markii hore sida aad sheegtay yurub iyo maraykanka iyo meelo kale dibadda ka imanaya hadda iyagaa soo ordaya maxay tahay sababtu laana ideolojiyadii sidii ay u haysteen iyo sidii ay xarakada ee noqotay ayaa kaasii kala dheeri noqotay ayaka waxay umad u maleeyeen in shareecadii islaamka dib loo soo celinayo oo sidii dowladdii maxay hore oo cumar bin khadaab raalli canhu camal la soo celin doona ayay umalaynayeen waxay u imaadeen rag oo oo dhiigga muslimka fududaysanaya oo kulaha kudhahaya laba turki baa rabnaa inaan dilno boqol iyo konton muslin oo shacabka soomaaliyeed qarxinaya oo intaasoo boqolaal qof oo muslimiin dhiigooda iska daadinaya ayagoo dhahay waxaan beegsanaynaa laba qofood laba ruux ayaan beegsanaya labada ruuxba u imaadeen dalkii inay dib u dhisaan oo laamiyadooda dhisaayan degadahooda dhisaayaan waxay arkeen marka ina wixii ay ay waxaan ay jihaad ahayn waxaan wax kale ee tahay shaqo kale jirto marka dadka badankiisa aqli bay leeyihiin ragga muddada dheer joogeen waxa waaye meel ay ka baxaan laayin mooyane waa arkeen wixii ay u imaadeen wax kale inay noqoto
xubnahan ka soo goostay ururka al-shabaab waxay sidoo kale markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyeen sida uu ku dhintay mid ka mid ah dhallinyaradii ka tegtay minnesota oo horraantii bishii juun labada kun iyo sagaalka lagu dilay magaalada muqdisho burhaan ibraahim xasan waxa uu soomaaliya tegey bishii nofembar labada kun iyo sideedda waxa uu xilligaasi isna ahaa toddoba iyo toban sanno jir waxaa xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay dileen toddoba bilood uun kadib markii uu joogay soomaaliya xilligaasi waxaa ehelkiisa loo sheegay inuu doonayay inuu ka baxsado al-shabaab kadibna ay toogteen xubnahan xilligan ka soo tegay ururka al-shabaab waxay ii sheegeen in burhaan ibraahim xasan uu jiranaa islamarkaana uu muddo ku taamayey inuu ka soo tago dhulka ay al-shabaab ka taliyaan hase yeeshee waxay intaas ku dareen in maalinta uu dhimanayo oo ku beegnayd sagaalkii bishii juun labada kun iyo sagaalka goor maqhrib ah xaafadda gubta isagoo ku socda masaajidka uu dilay mid ka mid ah ilaalada sargaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab oo lagu magacaabo yuusuf ciise kaba ku tukade waxay xubnahani ii sheegeen in qofka dilay burhaan ibraahim xasan uu ku dooday inuu hormarayay guriga nin madax ah islamarkaana uu amnigiisa halisgeliyey waxay ii sheegeen inaan wax maxkamad ah la soo taagin waxay sidoo kale intaasi ku dareen inaysan ka warqabin wax diye ah oo la siiyey ehelkii burhaan ibraahim xasan haddaba waxaan arrintan kala xiriiray ehelka burhaan ibraahim xasan oo ku sugan magaalada minneabolis cabdirasaaq biixi waxa uu abti u yahay burhaan ibraahim xasan waxa uu uga warramay galka baarista waxay ka og yihiin sida uu u dhintay burhaan walaalow annaga wiilkayga waxaa lagu maqaalo ah in uusan dagaal ku dhiman inuu xanuunsanaa nin yarna waa ahaayo aan high schoolkii dhammayn oo toddoba iyo toban jir ah oo afgaaban oo dadkaan la khalday ah xanuunna waa qabay xanuunkaasu la joogay kabacdina waxaanu maqlay markuu isagoo guriga banaankiisa in lagu dilay oo ay xarakada dhexdeeda dad shaksiyaad ah ay dileen markii ugu horreysay baan macluumaad ka helaynaa laba ka mid a dhalinyaradii ka tagtay minneabolis oo ka soo goostay ururka al-shabaab oo dhahaya annaga maaragtay goobjoog u ahayn wixii ku dhacayna macluumaad fara badan bay ka bixiyeen waxay sheegayaan isagoo garab maraya nin ka mid a hogaamiyaasha xarakada al-shabaab oo lagu magacaabo kaba ku tukade in mid ka mida ilaaladiisa wiilkiisana ah uu toogtay sidaa uu ku dhintay waxaa kaloo ay sheegayaan in burhaan xasan uu jiranaa sida aad sheegtay niyaddana ay uga jirtay dadna uu la wadaagay inuu doonayey inuu baxo oo uu maarata isku soo daweeyo waddan kale ka waran macluumaadka cusub
wallaahi horta waalow markaad waari tahay sida walaashay ay yani ay xanuunkan ugu taabtay dhibkan soo gaaray wiilkeedii ugu da'yaraa reerka oo ay jeclayd waad iska garan kartaa macluumaadka aan helayna waa fara badan yahay shaksiyaad kala oo kala duwan baa la sheegayaa laakiin waxaan u malaynayaa macluumaadka aad hadda nala wadaagtay waa macluumaadka ugu dhow runta marka waxaa kaloo ii sheegeen labadan wiil ee soo goostay in markii arinta laysku qabsada xarakada dhexdeeda oo maxaan ku idhaahdaa ay la codsaday in maxkamad lasoo taago wiilkii xabadda riday aan xabad aan maxkamad lasoo taagin aabihii oo kaba ku tukada ahna uu soo dhex galay oo uu yidhi diyaan ka bixinaya wax diyaa may ka bixiyeen waxaa jira wadahadallo ay waagaas reerka qaar ka mid oo aan maraykan joogin wiilka dadkii ugu dhawaa walaalihiisa ay la xiriireen wadahadallo ay sheegeen in ay rabaan inay diyo bixiyaan reerkuna waa diideen waxay yidhaahdeen xarakadu waxay qabtaa sharci sharcigaas oo ah qisaas in lagu dilo qofka qofka dilay sida ay sharciga ay ku maamusho dalka iyo meelaha ay ka haysato marka kaasaa reerkaasi dadkii ugu dhawaa wiilka oo markaa lala xiriiray ay codsadeen mana ay dhicin qasaastii ma dhicin ma dhicin sida lagu maqaala ninkan hadda macluumaadka cusub sheegayo in wiilkiisu uu ka dambeeyey dilka sheekh yuusuf ciise kaba ku tukaday wax xiriira toosa isaga muu ka helay familiga ama qoysku qoyska annaga toosna lama soo xiriirin ninku wuxuu leeyahay wiilku wuxuu lahaa walaalo waaweyn oo carabaha iyo meelaha ku nool walaalahaas qaar ka mida bay la xiriireen laakiin anigu ma ogi xiriirkii u horeeyey xarakadu la samaysay wiilkaas walaalkiisa wax ka dambeeyey maana maqal taasna waxay ahayd wiilka haddii la dilay oo gacanka xaqdaran dashay oo idinku waad og tihiin mag iyo waxaas oo laga qaadamaya inaad wiilka qofkii dilay loo qasaaso ama sida aad qabtaan sharciga reerka gacanta loo geliyo cumar maxamed abu ayaan oo isna xilliga uu dhimanaya burhaan ibraahim xasan ku sugnaa magaalada muqdisho kana tirsanaa ururka al-shabaab waxa uu taageerayaa xogta cusub ee dilka burhaan ibraahim xasan ay ka bixiyeen axmed cali cumar iyo cabdulqaadir cali cabdi waxaa dilay nin hoggaan sare ah oo al-shabaab hoggaankooda sare u hayo oo ka mid ah oo la dhaho kaba ku tukada wiilkiisa waa gartay ninka uu dilay kaba ku tukada wiilkiisa waa burhaan xasan see u dhacday arrintu waxu waxay ahayd xa sida aan maqlay tawfiiq xaafad tawfiiq yakhshid ayay ahayd marka maqribnimo markaas camal ayay ahayd wuu soo socday xaafadiisa usoo socday in koba ku tukada wiilkiisa ayaa dhex ugu soo baxay oo markaasi wuu isku sheegay ninkan inaa dhaho daa-uud baa loo yaqaana daa-uud baa la dhaho dhahay raggaa kamid ahay laakiinse ninkan markuu hubsaday inuu daa-uud la dhaho xabadda sidaasay kula dhufteen waxaa ninkaas igu maqaal ah in uu kasoo horjeestay msiday al-shabaab wax wado sidaasna uu dhintay waa gartay wax al-shabaab maxay ka qaaday ninkii dilay ninka maxaa tallaabo oo laga qaaday wax tallaabo ah lagama qaadin lama qisaasin diyana lagama qaadin taa waxay ku tusinaysaa in al-shabaab ee raali ku ahayd dilka ninkaasi inay ayadan dhinac ka maleegeysa oo uuna ku dhiman shil iyo waxaasuuna ku dhiman hadduu ku dhiman lahay shil iyo meel oo ku dhintay me meelsha oo layskaaga shakiimeen meel ayaka ka talinayeen ay wada joogeen ahayd ciidan dowladna ma joogin ciidan kalena ma joogin qof loogu shaki karo meeshaasina ma ahayn qof iska socda xabad la iskaaga dhiftana shaki ma aha waa la qaban kara qofki waa la weydii kara marka markuu wareysta kabacdi ayuu dilay waa garta aabihii waa nin sare waa yuusuf ciise kaba ku tukaday muxuu ka yidhi isaga arrinta muxuu ka qabtay wax uu ka qabto male asaga waa loogu shareeyaa oo wax kama qaban karo oo meesha hogaanka saraa waxaa haysto maxay ahayd abusuweera haystay axmed ina godane ninkaana waxaa lagu yaqaanay ragga uu asaga uu ugu talagalay in la dilo waxba lagama qabto marka arrin al-shabaab u taalay ahayd koba ku tukada keliya uma oolin al-shabaabna ma bixin diyo ninkiina lama qasaasin al-shabaabna ma bixin diyadii dhiiggiisana waxay ka dhigeen wax iska daatay
haddaba in ka badan toban sano kadib markii uu bilowday qulqulka dhallinyarada qurbaha ee ku biiraysa ururka al-shabaab ha ka tagaan waqooyiga ameerika ama dalalka yurube sidee ayay tallaabadii ay qaadeen ay u saamaysay bulshada soomaalida sumcad ahaan iyo amni ahaanba cabdiraxmaan mukhtaar waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha u dhaqdhaqaaqa bulshada soomaalida ee gobolka minnesota islamarkaana waxa uu shakhsiyan yaqaanay in badan oo ka mid ah dhallinyaradii ka tegtay gobolka minnesota ee u safartay soomaaliya horta dhalinyaradaas labaiyo tobanka sano ka hor waxay arrin waxay ahayd aada u saameysay bulshada soomaaliyeed waxay keentay in siiro gaar ah loo yeesho bulshada soomaaliyeed cabsi badan na way soo gashay waalidiintii soomaaliyeed sababtoo ah qof ka filanayay dhalinyaro soomaali ah oo waalidkood ay kasoo carareen dagaaladii qaxi ay la soo mareen nolol wanaagsanna iyagoo la raadinaya ay la yimaadeen deel shisheeye wax walbana ay markaas ay siiyeen in haddana la marin habaabiyo oo dhalinyaradii iyadoo la ogeyn habeen cad ay iska baxaan qaarkoodna dee sidaad og tahay ay ku dhinteen kuwana xaaladooda ilaa hadda aad ogta waxay ku sugan yihiin marka waxyaabaha waxay ahayd wax aada iyo aada loola yaabo oo ilaa hadda xitaa saameynteeda bulshada ay kasoo kaban la-da waa garta maxaa ka mida waxyaabaha sida gaarka u saameeya bulshada waxyaabaha sida gaarka u saameeyey maadaamaan dad muslima nahay soomaalina aan nahay dhalinyaradii baxayna ay soomaali yihiin fiiro gaara loo yeeshay dadkii waxay noqotay in cabsi laga wada baqo bulshadii soomaaliyeed iyo dhalinyaradii eraboodadii markii la safrayo masaajidadii xitaa in si gaara loogu fiirsado diinta islaamka waddankan waxaa jira wax la dhaho islamophobia iyo muslim nacayb muslim nacaybkii iyo nacaybkii soomaalida loo qabay waxay noqotay xitaa ninkan hadda madaxweynaha waddankan ka ah maaragtay donald trump xitaa inuu gobolkan si gaar ah u yimaado oo farta uu ku fiiqo bulshada soomaaliyeed uu dhaho waa argagixiso waa qaxooti waa dad maaragtay dhibaato idin gaarsiinaya cabsidaas heerkaas la eg ayay maaragtay ku reebtay bulshadii soomaaliyeed hadda ma waxaa la dhihi karaa qulqulkii dhalinyarada maxaan ku yidhahda wuu istaagay oo dhalinyaradii kale cashar bay ku qaadatay wallaahi xaqiiqda markaan kuu sheego haddaan anigu bulshada soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta aan nahay waalidiinta soomaaliyeed haddaan nahay dadka dhalinyarada la shaqeeya ama bulshada waaligaa nahay saan kuu sheegay mar walba marxalad ayaa nala soo gudboonaata hadday mar noqoto maaragtay ururadan xagjirka ah ee iyagu dhalinyaradii maaragtay dabanaya ama raadinaysa oo lakacaa u raadsanaya ama hadday noqoto kuwan maaragtay falaalka gaangiska iyo burcadka ee dhalinyaradii hubkaas iyo maandooriyaasha isku dilayaan siinaya ama kuwan mindiyaha isku dilaya saameyn weyn ayay mar walba bulshada soomaaliyeed qorba joogta ah arrintan ku haysaa arrimaha la xiriira gaar ahaan dhalinyarada marka tan waxay ka mid ahayd marka arrimihii ugu saameynta badnaa ugu dhibka badnaa qoys keliya ma ahayd diinta iyo bulshada soomaaliyeed oo dhanna saameysay meelihii aan ku cibaadaysan jirnay aan ku tukan jirnay masaajidadii laftigooda xitaa khalkhal ku abuurtay dadkii ilaa hadda xitaa haddii magacaagu maxamed ama cabdullaahi ama ama cabdiraxmaan xitaa diyaaradihii safarkii xitaa baaritaan gaar ah wadamo gaar ah qofku markuu safraya xitaa lasoo maariyo si baaritaan dheer loogu sameeyo cabsi laga qabo daraaddeed marka waxyaabahaas oo dhan waxaa keenay waa arrimahan la xiriira labiiy toban sano ka hor dhalinyarada baxday iyo marin habaabintaas dhalinyarada la marin habaabin ee noocay doontaba ha ahaada
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa xaaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo cabdulqaadir samakaab ah qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi ku saabsan xaaladda qaxootiga soomaalida ee horey looga raray xerada qaxootiga ifo labo oo waaye adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya mid ka mid ah tuulooyinka ku dhowdhow xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo qoysas barakacayaal ah oo ka soo hayaamay deegaanka guumees ee gobolka sool kuwaas oo soo gaaray mid ka mid ah kaabanka ku yaala dureedka magaalada muqdisho oo ka warramaya xaaladooda nololeed kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha kumanaan ka mid ah qaxootigii horey looga raray xerada ifo labo oo ka mid ah xeryaha dhadhaab ayaa ah kuwo aan si toosa u helin adeegyadii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha sida biyaha caafimaadka iyo waxbarashada qoysaskan qaxootiga ah oo ay ku jiraan carruur haween iyo dadda ah ayaa hadda ku dhibaataysan deegaanka buulo bakhti oo waqooyi galbeed ka xiga xerada qaxootiga ee dhagaxley wariyaha v o eda cabdisalaan salas oo booqday tuulada ay dadkaasi ku sugan yihiin ayaa waraysi uu xaaladooda ugu kuurgalayo la yeeshay guddoomiyaha qaxootigaasi faadumo cadow sugaal wuxuuna ugu horreyn weydiiyey xaaladda tuulada ay ku sugan yihiin
buulobakti haddaan ka waramo xaaladeeda xaaladeeda waa xaalad aanan la qiyaasi karin dadka waad ogtihiin dadka u dambeeya qaxootiga oo labada kun iyo kow iyo tobanka imaada waaye marka nolosha qaxootiga aad bay iskaga liidataa haddana bilahan usii dambeeyey maba lasii maba sii jirtaba xaaladeeda wallaahi lama qiyaasi karo waayo nolosha qaxootiga baa nolol aada iskaga hooseyso qaxootiga uns a raashinka ina siiso dadka kuma filno nolosha caadi ma aha aad bay iskaga liidataa waxaa lagu noolyahay nolol uun iska uun ilaahay maadiya ilaahay waa isaga wuxuu keena lama qaadi waynayo laakiinse qaxootiga noloshiisa wax la qiyaasi kara maaha cabsalaano waad maasan tahay faaduma cadow waxaad sawir guud ka bixisaa dadkan ku nool deegaanka buulobakti waa qaxooti sidee ah wallaahi cabdisalaano haddaan kaaga waramo qaxootigan ku nool xaredan dhalaxley weliba khaasatan buulobakti waa qaxooti aad u liito qaxooti saad og tahay aanan laga helin maxay helay dad meelaha aanan ka caawinaynin waa qaxooti un c r u deganaa balse un c r aad u malaynaysa inay faraha ay ka qaadayso waayo dadkaas caawin kalama helaan halaha caawinta waa un c r raashinka ay bixiso xoogooday ku noolyihiin dadka xoogooda haddaa i weydiisa dadka xoogooday ku noolyihiin xoogooda xooggii maanta markaad adiga qof biniaadan baa tahay kareeto dad leeyaad waday toddoba beri sideed beri aad maqnaani markaad imaato adiga maanta aad maqaayadda aad guriga shidato haddana berri kareetadii dadka lahaayaad u wadi toddoba beri sideed beri aad maqnaani dabkaada aad intaa wuu sii dansan yahay qaxootiga xaaladiisa waa sidaa marka buulabakti wax la qiyaasi kara maaha dhibaatada ka taagan ilahan baana ka bixin karo waa tahay guddoomiye faaduma bal ka waran biyaha helitaankooda iyadoo aan dareemayo in goobo caafimaad aysan goobta halkan ay ku olin oo laga yaabo in isbitaalka weyn oo aad idinkaga fog masaaf ahaan aad gurmad caafimaad u doonataan bal ka waran dhibka aad ku qabtaan biyihii iyo caafimaadkii wallaahi biyaha dadka aad bay u hooseeyaan biyo fiican ma jiraan khaasatan weliba dadka hadda ifatuu ka imaaday biyahooda waa cariiri cariiri waay biyaha waayo waxaa loo suray laba baloog saddex baloog baa hal tuuba isla isticmaashaa marka dhibaato aad u wa-an bay biyaha ku qabaan caafimaadkana haddee kolley ilaahay baa caafimaad qaba laakiinse caafimaadka aad buu aga liitaa waayo dadka aad buu iskaga dhibaataysan yahay ma heli karaan shilin ay maanta caafimaad caafimaad ay ku gataan oo ay farmashi iyo wax iska daaweeyaan shaltibooskii aad buu aga fog yahay markuu daga jaamkiisaa fara badan oo ilaa iyo lix afar shakshin shan shakshin lix shakshin ayuu u shaqeeyaa haltiboosfoya noogu dhow anaga haltiboosfoya markaa tagta jaamkiisaa fara badan waxaa laga yaabaa cunuga saatfeel ugu jirta ugu jirta ugu jirta inaad iska soo laabato adigoon dhakhtar uu la kulmin haddaad dhahda allayle meeshan jaamkeeda fara badan bala isbitaalka weyn aad isbitaalka weyn markaa tagta waa lagu soo celinaya waxaa lagu dhihi tag adoona haltiboos lagaa soo gudbinin lama arkaayo cunugaaga adigoo soo wad iyo asagoo sii wad haddaa cidda kusoo celiso cunugaa waxaa laga yaabaa noloshiisa inay halis gasho oo sidaa uu ku dhintabo marka caafimaadka isagana xaaladiisa ma la sixi karo waayo haltiboosyadii kale way xireen hal haltiboos baa toddoba shakshin lix shakshin u shaqaysaa halka haltiboos jaamkiisaa fara badan isbitaalka weynaana lama aadi karo oo maxay ahaday waxaa lagu dhihi ilaa haltiboos uu kusoo gudbiyo laguma arkayo waataa guddoomiyey waxaad sheegtay in in saddex baloog laga yaabo inay tub hal tuba biyo isla cabbayaan baloogiga waa mise qoys
baloogi waxaa ku nool boqol iyo labaatan qoys hay-adda siday ugu talagasha waa boqol iyo labaatan qoys boqol iyo labaatan qoys ma deganee soomaali waad og tahay maanta qoyskan waxaa degan ilaa iyo shan qoys xaafadan keligeed shan qoysaa ku degan tahay markaad isku xisaabtay ilaa iyo boqol iyo toddobaatan boqol iyo konton oo qoys baa baloogi degan biyihina intaas ayay isla isticmaalayaan tuubooyinkaas waayahay n waxaan la soconnaa in deegaanka kan dadka ku nool ay u badan yihiin qaxootigii abaarihii laba kun koo iyo toban ka soo barakacay gobollada koonfurta soomaaliya halkaa markaad timaadeen waa iyadii mar kale dib loo raray oo la dejiyey xeradii efatu oo shan sano kadib haddana markale albaabadii loo soo laabay xeradii ay ku noolaayeen oo degaankii mar hore ay ka tageen lagu soo raacliyey bal nolosha qaabkay ugu nool yihiin waa qaab sida ah
arrintaa arrin maanta maxay aheeday isoo xasuusubsamaba ahba cabdisalaanow waayo arrintaas markaan soo xasuusanno dhibaato fara badan baa lagala kulmay waayo dadka waa dad iska dhibaataysan baan ahayn waxaan imaanay maxay aheeday two oo ilebenkii markii la imaaday iyadoo nolosha qaxootiga lala qabsan rabo oo dhagaxley ahaan aan la qabsan rabno baa geedi hoostana laga geliyey geediga markii dadkii la raray oo la geeyey ifatuu haddana ifatuu markaan la qabsanayna oo shan sano meeshaa la deganaa baa dib la isku soo barakiciya marka waxaan u aragnaa annaga qaxootigay hay-adda unsr inay iskaga ciyaarayso waayo inta maxay aheeday ay naga barakicisay waxaan deganay sanad iyo laba sana ku dhowaad wayna barakicisay waxayna geysay ifatuu ifatuu haddana naga soo qaaday meeshan bayna keentay biyaha anagi meel kumay ogaanin caafimaadka anagi meel kumay ogaanin waxbarashadii meel kumay ogaanin maxay aheeday nolosha asaasiga eed waxba kumay ogaanin marka waxay iskaga soo kaindaadisa meeshan xaalada qaxootiga oo dadka meeshan bulabakti degan wax la qiyaasi kara maaha cabdisalaanow waa wax uun maxay eeday iska ciciyaar aad u malaysa oo lagu ciciyaarayo qaxootiga wax u adlaayo hadda maanta laleeyahay maxay eeday war qaxootiga maxaa saa u yeelaysaana maba jirtaba nin walba waxaa u malaynaya iska wuu daalay waayahay guddoomiye faadumo cadow waad mahadsan tahay waxaa jirtay in iskuulaad primary ah ay halkaa ka dhisnaayeen xeradii ifallabo oo qaarkood xataa ardaydii ay u suurgashay inay u baasaan dugsiga sare sanadka u dambeeya oo gediga soo gelayseen bal halkan goobaha waxbarasho ee laydin dhisay ama aad hesheen waa sidee
wax ilaa iyo hadda oo goob caafimaad iyo goob waxbarasho oo u n h c r iyo dadkii caafimaadka u shaqaynaya iyo dadka iskuulaadka u xil saarnaa hal xabo ay noo qabteen arrintaa ma jirto ilmihii waxbarashadii waxay iska joogaan xaafadda ilmaha waxay ahaayeen ilmo niyad leh ilmo waxbarasho diyaar u eh waxbarashadii maxay aheeday maadaama iskuuladii kale oo magaalada dhagaxley joogeen taga la dhahay waxaay ilmihii nagu qasabtay wixii saddex iyo sideed iyo toban shan iyo toban ka yar oo dadka dilkooda iska celin kara ma ogiye ilaa iyo toban jir ilaa iyo sideedkow iyo toban jir laba iyo toban jir xaafadday joogaan wax waxbarasho la dhaho oy haystaan ciyaalka ma jirto waayo magaalada waxaan u malaynayay muddo ay naga sii horeysay sidaan ula qabsanna waxbarashadeeda aad bay u liidataa aad bay u adag tahay marka waxaan leeyahay un h c r waxbarashana ma aysan meel nooma ay saarin caafimaad meel nooma ay saarin waayahay guddoomiye waxaan la soconnaa in sanadihii u dambeeyey gargaarkii samafalka haddii ay tahay raashinka qaxootiga la siin jiray aada loo dhimay ama la yareeyey qof danyar ah oo qaxooti cusub ah oon deegaankana aan la qabsan bal ka waran qaabka u noolaan karo maasha allah cabdisalaano waa mahadsan tahay arrintaa haddaa wax iga weydiisay lixdan beri toban iyo sideed kiilo toban iyo laba kiilo bariis eh iyo toban iyo saddex kiilo moorde eh ma lagu qadi karaa lixdan beri oo maxay aheeday xariir laguma qadi karo qaxootiga xaaladda uu ku sugan yahay waa xaalad iska inkaaran marka ilaahan baan gargaar ka sugaynaa balse hayuane siaariya hay-adaha caalamka waxaan ka codsanaynaa in bal arrintan qaxootiga hoos loo soo fiiriyo oo maxay aheeday dib loo ogaado bal la qiimeeyo bal
taasi waxay ahayd guddoomiyaha qaxootiga soomaalida ee laga raray xerada qaxootiga ifo labo faadumo cadow sugaal waxay u warramaysay wariyaha v o eda cabdisalaan salas waraysi ku saabsan qoysas barakacayaal ah oo ka soo hayaamay deegaanka guumays ee gobolka sool kuwaas oo soo gaaray magaalada muqdisho oo ka warramaya xaaladooda nololeed ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii gufaaco iyo codkii allaha u naxariistay maxamed sulaymaan tubeec
inta aan guntaday guula roorayey gudabtaynin qaba Oh
intaas aan ku dhaafno heestaasi gufaaco waxaa ku luuqaynayey allaha u naxariistee maxamed sulaymaan tubeec aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington qoysas barakacayaal ah oo ka soo hayaamay deegaanka guumeys ee gobolka sool kuwaas oo soo gaaray magaalada muqdisho ayaa wajahaya xaalada adag oo nololeed qoysaskan oo ay ku jiraan caruur haween iyo dadda ah oo dayac xooggan uu ka muuqdo ayaa barnaamijka tubta uga warramay xaaladooda wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste oo la kulmay canab nuur xareed oo ka mid a barakacayaasha ka soo hayaamay deegaanka guumees ayaa weydiiyey dhibaatooyinka ay qabaan sida ay muqdisho ku soo gaareen iyo tirada qoysaska ay ka kooban yihiin
walaala horta gumays baan anagu ka nimid waxaan danta bidnay inaan iska soo cararno oon dowladda soomaaliya aan u nimaano oo dowladeenna aan maxay ahayd alxamdulilah codkeenna dhiibano oo soomaali baan maxay alxamdulilah soomaalida aan u nimid waxaan u baahannahay walaalle haddaan maanta alxamdulilah aan ku helnay waxaan u baahannahay nin soomaaliyeed baa taa inaad codkanaga gaarsiiso in maxay ahayd meeshaasaan gumays ka nimid oon dhibaataysannahay oon meeshaas ka soo qaxnayn oon libihii xambaarsannahay oon qorax joogno oon maxay ahayd bac xitaa aan haysanin oo alxamdulilaahi aan maxay soomaalinimo aan u nimid hase ahaatadeed colaadii iyo qoraxdii iyo dhibaatadii aan la soo kulannay waxaan rabnaa walaala in aan maxay ahayda hooy helno oon maxay ahayda helno nolol oon helno daawo oon helno maxay ahayda baan doonaynaa walaale waxaanan ka tirsannahay oon hadda joognaa oon hadda afartan qoys afartan qoys oo maxay ahayd haddadaan waxaan inta ka badan baan nahay laakiin afartanka nagaas qoys waan is ognahay dhibaatadii aan la soo wada qaxnay isku hal baan nahay meesha dad kuma hayno oo na gacan qabtay maana helin in aan maxay ahayd waxaan ku noolaano oo alxamdulilah hordhac xitaan helno ilmihii baan waxaa siina la-nahay oo maxay ahayd alxamdulilah qorax baan joognaa oo ilaahay ha kuu gargaare waxaan rabnaa in maxay ahayd ma ahan noloshu keliya ma ahan wax cun hooy baan rabnaa baca xitaa ma haysano ilaahay kuu sama ogolaadee waxaan rabnaa in maxayda waxaan ku jiifsano bal waxaad wax yar ka warantaa culaysyada aad la kulanteen ee idinsoo barakiciyey iyo waxyeelada soo gaartay xoolihiinnii dhibaato badan baanu la soo kulannay alxamdulilaahi waxa weeye meeshii barakac xoola male maxaa xoolihii way dhammaadeen abaaro waa kan colaad waa kan wax la-aan waa kan waxaa la soo carnay waa ilmaha waxaa la soo carnay waa baahi waxaa la soo carnay hooy la-aan waxaan la soo carnay waa qax marka hooye caruur waan wadaynaa qoysas baan nahay xaas ahaan wada nahay annagaan oo caruur baan wada leenahay ilmaan wada haysanaa wax ayeeyooyin wax anigu aan dhalay wax maxay ahayd maato dhan baan nahay wax maxay ahayd alxamdulilah sinkana waa nagu yar colaad xoolihii way dhammaadeen abaar iyo colaad baa isu qabsatay colaad iyo abaar maxay ahayd labadaba wax ma reebaan waxa iyaga oo na soo kiciyeen intaasaa ugu darnayd colaada iyo abaarta oon kala sokoynin ayaan maxay ahayd ka soo cararnay biyo male baad male maxay ahayd intaas waxaan ku soo noolayn oon kusoo hiigsi baan kusoo jignay hiigsigaasaan ku soo jignaan rabnaa maanta in wax noogula qabto oon aayr gacmaheenna alxamdulilah gacmahada waxaa la yidhi lagaga oonbaxaa laakiin ma aan haysana maanta hooy baa waxbaanahaynin marka hooya waa saas afartankiinan qoys sidee ku soo gaarteen muqdisho mase jiraan weli qoysas halkaasi ku harsan annaga hooyo waxaan noolii nagala soo bixiyey hadba meel baan soo imaanaynay dad soomaaliyeed baa naga noo diiray dad soomaaliyeed baa hadba wax nagu soo tuurahayay hordhici weeye waxaan intanada hadda madaka joogto inta kaloodna hadda weli aana noo imaanin baa ka badan in soo kici weydaa ku jidhe in soo maxay ahayd alxamdulilah soo socon weydaa meeshii ku hadhay marka annaguna haddadaan waxa weeye dadkaasun baan iska soo dhex marnay oo alxamdulilah saasaan ku nimid kaamkan aad iminka joog waxla-aanta marka laga soo tago ma jirtaa caafimaad darro idinku haysata wax kaduudyo lalahaababa dadka ku dhacay anigu waxay yihiinba ma garanahaya ilaahay ha naga saqiro dad buu ku dhacay dad maxay ahayd hergab baa ku dhacay dad maxay ahayd alxamdulilah jiifxumaa iska jidha qabowbaa iska jira marka ilaahay xamdigiisa dadku haddee qofba nooc weeyaan waa adigu waad iska garan kartaa qof maxay ahayd soo qaxay aad iyo aad baad u garan kartaa hooyo waxaa noogu daran haddadaan haddii xitaa aan hooy helno weel ma haysano dhar ma haysano weelalaan wax ku cunna ma haysano jiifkii ma haysano wax alaalay waxaan ku seexan lahayn meeshii baan kaga soo qaxnay alaabtii iyo wixii aan ku hoygii iyo wixii aan ku seexan lahayn marka hadda waxaa noogu dhan nolosha waxaa noogu see daran wixii aan ku seexan lahayn wixii dhar ahaa wixii weel ahaa wixii maxay ahayd ee agabkii wax la- lagu qabsanahayoo dhan wax aan hayna ma leh muddadii aada muqdisho joogteen ma jiraan waxay ada samafala oo idinsoo booqday si ay xaaladiinna wax uga ogaadaan waxa weeye saan meeshaan u nimid oon magaalada usoo hiigsanaynay wax noo yimid maana arag waxna waraysta maana arag waxa weeye maxay ahayde meeshaas unbaan iska carcararnaay oo alxamdulilah qofba maslahao maalin u tag baan ahayn marka wax haddan maxay ahayden hooy baana haysanin bac baana haysanin alxamdulilah guri baana haysanin daaw baana haysanin alxamdulilah waxaan u baahannahay hooyo haddii codkanaga maanta ilaahay xamdigiisa aad naga qaaday waxaan u baahannahay aad baan u baahannahay aad baan maxay ahayd ay rabnaa in naloo gacan qabto waxa weeye qof qax ka yimid waad garanaysaa oo waddo soo maray oona haddana maxay ahayd ay haysanin eh, tabartiisii marka sidaasaan hooyana dhammaantiin ma haween baa tihiin mase rag baa idinla socda ragga adigu odayaala waa waxbaa nala socda laakiin haween iyo ilmo iska soo hayaabay baa nahay oo colaada iyo hooyada iyo ilmuhu waa u nugul yihiin hooyada iyo ilmuhu waa iska soo carareen hooyada iyo ilmuhu maxay ahayd alxamdulilah ee meeshii baan fiirsan weynay waan iska nimid meeshaan Eh, raggii hadda wixii nala socdayna waxa dee gacanta wax ku haya ma ahan Eh, alxamdulilah eh, waxaan u baahanahay gacan qabashaan u baahanahay maanta ugu dambayntii maxaad codsanaysaan in la idinka caawiyo ugu dambaynta waxaan cuslanaynaa dad soomaaliyeed baan nahay dowladeenni iyo calankeenni baan u nimid in maxay ahaydee nala gacan qabto guumays baan ka soo qaxnay maadaamaan guumays ka soo qaxnay oo ilaa hadda muqdisho iyo guumays waad garanaysaa intay isu jiraan marka ma waxaan doonaynaa walaal maxay ahayde in maxay ahayde nala gacan qabtaan doonaynaa oo ciidii iyo calanka iyo dowladeennaba ka codsanaynaa
taasi waxay ahayd canab nuur xareed oo ka mid a barakacyaasha ka soo hayaamay deegaanka guumeys ee gobolka sool waxay u warramaysay wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid a heesaha dhaantada ee uu ku luuqeeyo cali dhaanto
lagu daawadaa sida doga daweeyay lagu daawadaa dalka wilkii wadiya daahir wuxuu ku yeedhi dayaxiyo daruurta la daaraajadahay dalka wilkii wadiya daahir wuxuu ku yeedhi dayaxiyo daruurta la daaraajadahay la daaraajadahay dayaxiyo daruurta la daaraajadahay la daaraajadahay dayaxiyo daruurta la daaraajadahay
intaas aan ku dhaafno dhaantadaasi dahab lagu misaaliyey ma wada degnaa ee uu ku luuqaynayay fanaanka cali dhaanto barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Joe Palca.
But I was not elected to do small things or shy away from big problems.
At the White House today,